Let us know. Hit us up on our Facebook page at VOA When the Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjada gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasaa taariikhduna ay tahay afarta bisha mey ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaad haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa gowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ururka faca weyn ee naadiga ardayda soomaalida ee dalka masar ujeedka keliya ee loo asaasay naadiga ardayda soomaaliya ee dalka masar waa in uu isku xiro shanta ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka masar uuna noqdo dallad ay wada harsadaan dhammaan qowmiyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka masar waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo si xiisala uga socda magaalada boorama kaalmihii qhasiidooyinka rabadaanta iyo weliba ciyaarihi ayaad ku maqli doontaan idaacadan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa u diraya geeska afrika ergagaysa gaarka ah maanta oo tallaabo ah si loo dejiyo xiisadda gobolka ka taagan qoraal uu soo saaray xoghaya blinkan ayuu ku sheegay in jeffrey feltman uu booqan doono dalalka masar eritrea ethoobiya iyo suudaan tan iyo bishan mey saddex iyo tobankeeda ergey gaarka ayaa la kulmi doona mas-uuliyiinta dowladaha wadamadan qaramada midoobay midowda afrika iyo sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa saamilayda siyaasadda ee wadamada uu booqan doono iyo kooxaha arrimaha bani-aadamnimada ka shaqeeya maraykanka ayaa ku cadaadinaya ethoobiya inay soo afjarto colaada gobolka tigray oo socotay muddo lix bilood ah waxaa kaloo ay saraakiisha maraykanka ugu baaqeen eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka nin hubaysan ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda f b i du ay toogteen kadib markii saacada ay isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta c i eda sida ay sheegtay hay-adda dambe baarista maraykanka ninkan oo aan la aqoonsan weli ayaa laga hor istaagay inuu gaari ku dhaafo albaabka xarunta c i a oo ku taala xaafad qaali ah oo geedo badan banaanka washington d c isniintii shalay saraakiisha ammaanka ee xaruntan ayaa sheegay inay isku dayayeen inay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood qoraal ay soo saartay hay-adda f b i ayaa lagu sheegay in ninkan gaariga watay hubno uu u saarnaa islamarkaana uu soo abbaaray saraakiishii ammaanka ninkan ayaa la sheegay in markaasi la dhaawacay loona qaaday cisbitaal si loo daweeyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida ay nala socodsiinaysa aan ku bilownaa ururka naadiga ardayda soomaalida ee dalka masar ayaa lagu sheegaa inuu yahay ururka ugu da'weyn ee ururada dhallinyarada iyo ardayda soomaaliyeed ee qurbaha ururkanna oo la asaasay ka hor intaanay soomaaliya xorriyadda qaadan ayaa waxaa ku midaysan dhammaan ardayda soomaalida ah ee geeska afrika wax ka barata gaar ahaan dalka masar haddaba taariikhda iyo waxqabadka ururkan ayaa wariyaha v o eda bariga dhexe xuseen saxnuuni uu ka waraystay gudoomiyaha ururkaasi xuseen warsame xuseen naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalka masar waxaa la asaasay xornimadii soomaaliya ka hor oo ku beegan kun sagaal boqol konton iyo labadii waa tahay gudoomiye xuseen warsame xuseen aad baad umahadsan tahay haddaba muxuu ahaa ujeedada loo aasaasay naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ujeedka keliya ee loo asaasay naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalka masar waa in uu isku xiro shanta ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka masar uuna noqdo dallad ay wada harsadaan dhammaan qowmiyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka masar haddaba ma la dhihi karaa naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalkani masar qeyb buu ka ahaa halgankii gobonimo doonka ee guud ahaan geyiga soomaaliya akiid ha naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalka masar wuxuu qeyb weyn ka ahaa halgankii gobonidoonka soomaaliyeed oo markii la asaasay naadigu iyo maamulkii naadiga wakhtigaa jiray waxay u istaageen inay taageeraan ama dacmiyaan xarakooyin ama dhaqdhaqaaqyo gobonimadoon oo ka jira gudaha dalka soomaaliya wahagaag naadiga ma yahay hadda meel ay kulmiso ama ay ku kulmaan shanta soomaaliyeed oo qayb ma ka yihiin ardayda soomaaliyeed ee kasoo jeeda jabuuti n f d iyo soomaali galbeed
dabcan naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalka masar waxaa wada asaastay shanta soomaaliyeed ee ku nool dalka masar wakhtigii gobonimadoonka wuxuuna madalad u ahaa dhammaan qowmiyadda soomaaliyeed ilaa iyo laba kun iyo sagaalkii shanta soomaaliyeed waxay ku lahaayeen matalaad rasmi ah naadiga ardada soomaaliyeed wixii ka dambeeyey laba kun iyo sagaalkii naadigu wuxuu galay maraaxilo badan oo kala duwan taasoo sababtay inay ka baxaan meesha matalaadii jabuuti iyo n f d iyo soomaali galbeed arrintaana waxaan ku haweennahay oo ku raad joognaa inay dib usoo laabato oo naadigu ay dadkaas ku yeeshaan matalaad rasmi ah haddii alla idmo waa tahay marka loo yimaado waxqabadka naadiga ama ururka ardayda soomaaliyeed ee dalkani masar haddaba muxuu u qabtaa naadiga ardayda soomaaliyeed ee degan wadankan naadiga ardada soomaaliyeed dalka masar waxyaalo badan ayuu ka caawiya ardada soomaaliyeed ee ku nool dalka masar ay ugu horeyso isku xirkooda awalan oo inuu isku xiro ardada soomaaliyeed dalka masar labo inuu xaliyo mashaakisha soo wajahda ardayga soomaaliyeed oo masalan hadduu xabsi galo in arintaas la xaliyo oo laga caawiyo saddex in aqoonta ardada soomaaliyeed kor loo qaado iyadoo loo maraayo jihooyin rasmi ah oo naadiga ka caawiya in ay maaragtay siiyaan koorsaad iyo dooraad kor loogu qaadayo aqoonta ardada soomaaliyeed ee dalka masar in ardada loo qabto safar aqoon iswadaarsi ah oo aqoon kororsi ah iyo safaro tarfiihi adarxiis ah oo markasta faa-iido ugu jirta ardada soomaaliyeed ee dalka masar waxqabadka naadiga ardada soomaaliyeed aada buu u badan yahay waxaa kaleoo ka mid ah inuu qeyb ka noqdo kulamada ama shirarka ardada africa oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya ama ardada caalamka oo laga hadlayo arrimaha soomaaliya khuseeya ardayda inuu ka qeyb ka noqdo iyo in uu maaragtay xiriir fiican la yeesho dhammaan midowga ardayda africa iyo carabta dhinaca kale sida aad og tahay adduunweynaha iyo dalkani masar waxaa ka jira cudurka safmarka iyo covid haddaba maxaa iska bedelay nashaadaadka ururka ardayda soomaaliyeed inta uu dalkani ka jiray cudurka covid dabcan saameyn weyn ayuu ku yeeshay caabuqa covid nashaadaadkii naadiga ardada soomaaliye ee dalka masar ay ugu horeyso in ardadii inay kulmaan ay adkaato hadday noqoto aqoon iswadaarsi iyo hadday noqoto inay wada akhristaan imtixaanadii laakiin khibrad badan aan ka guddoomiye ahaan u leeyahay oo saddex sano aan xilka kasoo qabtay naadiga maamulka ardada soomaaliyeed iyo aniguba waxaan ku guuleysanay inaan waxyaalo badan oo naadigu qaban jirana aan qabanno waxyaalo cusubna aan iyagana aan qabanno oo aan ku guuleysano dhinaca kale xuseen sidaad og tahay sanad waliba arday badan oo soomaaliyeed ayaa yimaada dalkani masar haddaba tirkoob ahaan ma haysaan ardayda soomaaliyeed ee degan wadankani waa xaqiiq arday soomaaliyeed ayaa sanad walba ka timaada soomaaliya iyagoo waxbarasho usoo raadsada gudaha dalka masar dabcan tirkoobka ardada soomaaliyeed ee ku nool dalka masar waxaa in badan iska kaashaday naadiga ardada soomaaliyeed iyo safaaradda ilaa haddana waxaa socda muxaawalaad iyo iskudayo lagu xaqiijinayo telekoobka rasmiga ah ee ardada soomaaliyeed ee ku nool dalka masar laakiin haddaan kuu sheego taqriiban ugu dhawaansho ardada soomaaliyeed ee ku nool masar waxay gaarayaan laba kun sida hadda ku cad iskudayga xaqiijinta telekoobka rasmiga ah ay wadaan safaaradda iyo naadiga ardada soomaaliyeed kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha naadiga ardayda soomaalida ee dalka masar xuseen warsame xuseen oo magaalada qaahiro ugu warramaya waryahayaga xuseen saxnuuni markanna aynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba waad nagala socotaan dhalinyaro fara badan ayaa ka qaybgelaysa tartan kubadda cagta ah oo bisha ramadaan loogu talagalay kaasoo si habsamila uga socda magaalada buurama waryaheena haashim good ayaa warbixinta noo soo diray kooxaha dhallinyarada ee ciyaara kubadda cagta ayaa inta badan ku qabta bisha rabadaan xaafadaha ku yaala magaalada boorama tartan ciyaarahaasi ku saabsan bisha rabadaan ciyaarahaasi oo dadweynaha soomali ay aada u xiiseeyaan inay daawadaan saacadaha ay socdaan haddaba goob ka mida goobaha lagu ciyaaro oo ku taalla xaafadda fardaha ee magaalada boorama ayaan dadweynihii daawanayay ciyaartaasi makarafoonka la dhex marnay taasi oo aan weydiinay sida ay u xiiseynayaan daawashada ciyaarahan anigoo ah faysal ibraahim cilmi ah dadweynaha ku nool gobolka awdal khaasatan degmada boorama halkan iminka waxaan joogaa xaafadahan la yidhaahdo ama garoonka cusub oo qalile waa halkii bariishkii camudeed ee cusbaa dhallinyar fara badan oo teen age u badan ayaa joogta waa adinka maqlaya carabi bay ku baxaysaa luqadii baa la bedelay iskoor baa la xidhay soomaaliya oo dhana yaa carabi baa lagu sheegaya markaa dadku carabigay xiiseynayaanba هذا المتعب الناس صاروخية يمتعون التيكي تاكا البرشايع التيكي تاكا الدولة الهوسية يلعبون شمال يمين وان تو بين اليمينية وكانت خطيرية في القبل المشعر luqadii kale waa laga tegey markaa garoonka waa laisku dhiidhiibaya samecado weyn baa yaalla wallaahi amni amnina waan haynaa roob baan haynaa ilaahayna ummadda soomaaliyed waxaan jecelnahay sidaa maganaysaa amniga iyo nabadda loo wada haysto waxaan u xiisana wallahi horta wakhtigii in la lumiya ma fiicna laakiin wakhtiga afurkaan ku sugaynaa wakhtiga afurka ayaan nagu soo dhoweynayaa dhalinyartuna waa isku baranaysaa waa mahad yuusuf buux waanad ku mahadsan tahay maadaamaad hesisay fursadani waxa weeyaan dee maadluub bay noo taha wakhtigaan ku sugnaa abturka ciyaar fiicanna way ka socotaa waxa weeyaan waana ciyaartooy adag baa maanta ciyaarayoon ciyaar xiisalaa socota maanta bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah mustafa ibraahim axmed rabaax bisha rabadaan waxyaaba badan baan uga faa'idaystay hadday noqoto digriga ilaahay taraawiixda iyo beydka ilaahay oo badanaa lagu jiro waxaan kaloo uga faa'idaystaan u fasax maadaama aan shaqada inta badana shaqeeyo bisha rabadaan baan fasaxay bisha rabadaanna waxaan ku soo soomaa magaalada barakaysan ee boorama oo ah gobolkii aan ku dhashay oo aan nasiimada aan u aadaa koobka ciyaaraha bisha rabadaan waa dadku inkastoo fiican tahay in lagu lumiyo wakhtiga cibaadada iyo kitaabka akhriska qur-aanka laakiin inta badan waxaan anagu ku daawanaa ciyaarahaas wixii shanta galabnimo ka dambeeya amba koy toban saaco galabnimo wixii ka dambeeya waxaanu daawanaa ciyaaraha garoomada ka socda maadaama bisha rabadaan ay tahay xilliyada ugu badan ee dhallinyarada ay ku mashquulaan kubadaha lagu ciyaaro salaxyada garoomada weyna maadaama ay lagu carari kareen inta badan waxa lagu ciyaara garoomada sallaxa sidoo kale dhallinyarada tartanka kubadda ka qayb qaadanaysay ayaan qaarkood iyagana wax ka weydiinay sida ay u arkaan ciyaaraha ay ku guda jiraan bisha barakaysan ee rabadaan ee ay dadweynuhuna aada u daawanayaan magacaygu waa yaxye saciid koobkan waxaa loo qabtay dhalinta xaafadda fardaha degan ee gaar ahaan gobolka awdar siibo boorama koobkan waxaa soo abaabuliyey musharaxiinta ugu da'da yarle gobolka ay soo magacaan ku ciyaarna waxa weeyaan heegan weeyaan kubaddu waa barcadii bermudo maanta haddii layga badiyo insha allah sanadka dambe yaan isi soo hagaajin bismillaah horta magacay waa cabdixakiin maxamuud cabdi waxaanan u ciyaaraa kooxda maxay ahaydey d r b h maxay ahaydey niyo horta maanta waana laga guulaystay inkastoon haddana dadaalay oo annaga ahaantayada maxay ahaydey ay ciyaartooy naga maqnaayeen insha allah horta maalinta dambe waan soo abaabulanaa ciyaartooyadeenna waan soo dhammaystirnaa hadduu ilaahay idhaaho maalinta dambena insha allah waa guursanaa kolley kubaddu dee raggaa walaalahay baa naga guursa waa barcad iyo badmadow insha allah maalinta dambe guul baan rajaynaa insha allah raggaygii kalena insha allah waan soo abaabulanaa raggaygii kalena way iman doonaa insha allah hadduu ilaahay idhaaho anigoo magacaygu ee cabdifatax saciid yuusuf aana guddoomiyaha koobka xaafadda koobku si habsamil ayuu noogu socdaa maanta laga bilaabo maanta waxaan galnay wareegii koobaad insha alla ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa si habsamileedaa u socda inuu noogu dhammaado ciyaartooyadana waxaan ku boorinayaa sida ay maanta sida fiicanay libinta kuwii laga badiyeyna u qaateen kuwii badiyeyna libinta u heleen ay iskugu hambaliyeynayeen intaay inka badan inay iskugu hambaliyeeyaan ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu nagu astiro saan koobka u wadno iyo qabanqaabadiisa haashim sheekh cumar good v o e boorama
markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo faarax bulu
mahadsanid falastiin aan ku bilaabay waxaa caawa garoonka itixaad ee magaalada manchester ka dhici doona lugtii labaad ee koobka horyaalada yurub ee champions leaga halkaas oo ay fooda isku dari doonaan kooxaha manchester city iyo kooxda b s g ee waddanka faransa ciyaartan oo ah semifinalska koobka horyaalada yurub ayaa lugtii hore waxaa guusha ku raacda laba iyo hal kooxda manchester city tababaraha kooxda manchester city beb gardiola oo koobkan laba jeero hore usoo qaaday kooxda barcelona ayaa sheegay inuu kalsooni weyn ku qabo ciyaartooydiisa islamarkaana uu rajeynayo inuu gaaro kima dambeysta koobkan waxaan joognaa meel fiican ciyaartooydana waxaan ku celceliyay fariintii aan lixdii bilood ee lasoo dhaafay u sheegaya oo ah inay niyadda ku hayaan guusha koobkan ayuu yidhi gardiola dhinaca kale laacibka kooxda baris keliyan embabe ayaa lagu soo waramayaa inay dhici karto inuu sooga ciyaarta caawe kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray aanqowga waxaana tababaraha kooxda baris bojotino uu sheegay inuu qiimeyn doono dhaawaca ciyaaryahankan embabe ayaa kooxdiisa u dhaliyay soddon iyo toddoba gool afartan iyo saddex kulan oo u saftay dhammaan tartamadii xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto siddeed gool uu ka dhaliyey toban kulan oo u saftay champions leaga kooxda b s g ayaa iyaduna isha ku heshay inay gaarto finaliska koobkan maadaama sanadkii hore kooxda bayer munich ay ka qaaday ciyaartii ka dhacday magaalada lisbon ee waddanka portugal kooxda manchester united ayaa miiska soo saartay saddex ciyaaryahan oo ay kala socon doonto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii laacibkooda khad ka dhexe paul bogba uu diido inuu saxiixo heshiis cusub kadib qaab ciyaareed wanaagsan oo uu soo bandhigay intii uu jooga manchester united ayaa waxay ka dhigaysaa laacibkan inuu yahay muhiim waxaana xilli ciyaareedkan uu qaab ciyaareedkuusaah mid aada u wanaagsan iyadoo qandaraaskiisa uu kula jooga garoonka old trafford uu dhammaan doono xagaaga soo socda si manchester united ay u ceshato bogba waxaa lagu soo waramayaa inay soo bandhigi doonto mushaar dhan shan boqol oo kun oo geni toddobaadkii taas oo ka dhigaysa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan la kooxda red devils sida ishaacisay daily mirror manchester united waxay maanka ku haysaa saddexda ciyaaryahaan haddii bogba uu ka biyodiido joogitaankiisa kooxda waxaana ciyaaryahanadaasi ka mida qadka dhexe ee kooxda westham dikela rice oo dooqa koowaad u ah waxaana labaylabaatan jirkan uu kooxdiisa u safta boqol labaatan iyo sideed kulan oo horyaalka wadanka ingiriiska taas oo ka dhigaysa inuu leeyahay khibrad uu ku maamulo khadka dhexe ee kooxda manchester united sidoo kale waxay manchester barg tilmaameydsan doontaa khadka dhexe ee kooxda atletic de madrid suul niguz iyadoo ciyaaryahankii saddexaad oo manchester doonaysana uu noqon doono laacibka khadka dhexe ee kooxda lester city wilred didi waxaana liiskan saddexda ciyaaryahaan ay noqon doonaan kuwo aan raqiis ahayn xubintii ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa
haatana dhegaystayaal aynu mar kale dib ugu laabanno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan
guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo